galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington
waa arbaco bisha januarin waa lix iyo toban sanadkana waa laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o e somaalidatcom saacadduna haatan afrikada bari dhegaystayaal waa afartii galabnimo idaacaddeenana waxaa uu dulin kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha kenya oo sheegay in lasoo afjara weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteel ku yaalla magaalada nairobi
waxaan xaqiijinaynaa afar iyo toban qof oo aan waxba galabsan in ay ku baxeen kuna dhinteen gacanta gacanku dhiiglayaasha argixisada kuwo kalena lagu dhaawacay dal ahaan waan murugoonaynaa saaka waxaana tacsi u darayaa qof kasta oo rayad ah oo ku baxay weeraradan macno darrada ah kaasina waxa uu ahaa codkii madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo sheegay in weerarkii al-shabaab la soo afjaray
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysyo aan la yeeranay ehelada dhallinyaro soomaaliya oo ku dhintay weerarkaasi ka dhacay magaalada nairobi cabdalla allah u naxariistee waxa uu xidid la ahaa wiilkayga marka dee musiibadaasa iska dhacday isaguna wiil yar oo dhallinyaro uu ahaa wuu guursaday laakiin weli caquur muu helin nin wuxuu ahaa faamili dhan qoys dhan yacni maaragtay isagu u taagan oo iskuol fiis iyo wax fara badan carruur agoona oo aabihii ka tegey iyo cidbo kale oo hayaba intaasi gacantooda ku hayay baa uu ahaa marka waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha
aadkii holaamaha iyo qaangeela halakeeye boor lama hoteeyiyo ninkii kaa hanjabad weyne bilaad laga harmaansada haddaa nabadda haystaaye
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliyana waan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay in weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday dhismo hotel iyo xafiisyo ku yaala magaalada nairobi uu soo gabagaboobay khudbad uu u jeediyey qaranka kenya ayaa kenyatta waxa uu ku sheegay in afar iyo toban qof oo shacba lagu dilay weerarkan lagu qaaday dhismaha dusit d two hotel halkaasi oo toddoba boqol oo qof ay kasoo badbaadiyeen ciidamada amnigu kenyatta waxa uu sheegay in dhammaan argagixisadii ka qayb qaadata weerarkaasi laga takhalusay waaxda arrimaha dibadda maraykanka waxay sheegtay talaadadii in qof maraykana uu ka mid ahaa dadka lagu dilo weerarka ha yeeshee ma magacaabin dhibanaha muwaadin britisha ayaa sidoo kale lagu waramayaa in weerarkaasi lagu dilay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi oo galobnimadii talaadada ku bilowda qarax ismiidaamin ah oo lagu qaaday albaabka hoteelka kaamarooyinka amniga ayaa lagu arkay afar nin oo hubaysan oo hoteelka galaya hoteelka dusit d two iyo dukaamada ayaa ku dhex yaala dhismo lagu weeraray dhismaha la weerareen wuxuuna ahaa goob caana oo ay ka adeegtaan dadka dalxiisayaasha ah ee ka yimaada maraykanka yurub iyo indiya kooxda al-shabaab ayaa bishii sebteembar ee sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka weerartay suuqa westigate ee magaalada nairobi halkaasay ku dishay lixdan iyo toddoba qof
ciidamada ammaanka ee dalka zimbabwe ayaa gurigiisa uu ku yaala haroore ka soo xiray baadariga ivan mawerere una dhaqdhaqaaqo siyaasadda ah iyadoo bannaanbaxyada ka dhanka ah dowladdana ay galeen maalintii saddexaad qareenka mawarira ayaa waxa ay u sheegtay wariyaasha in booliisku ay ku andacoonayaan in mawarire uu kiciyo rabshado isagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada mawarire ayaa hore waxa uu u dhigay warbaahinta bulshada dhowr muuqaal oo uu hore uga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe oo sagaashan iyo saddex jir ah oo ciidamada ay xukunka ka tuureen kadib markii dalkaasi uu xukumayey soddon iyo toddoba sannadood nolosha magaalada haraare ayaa cakiran kadib markii ay ka dhaceen halkaasi bannaanbaxyo loogu soo horjeedo qiimaha shidaalka oo kor u kacay dadka ku nool haraare ayaanan awoodin in ay galaangal u yeeshaan baraha bulshada iyadoo dowladda gebi ahaanba ay xirtay adeegyadii internetka isniintii ayaa dhowr qof boliisku ay ku dileen magaalooyinka haraare iyo bulawayo madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa maanta inuu saxiixo sharci u damaanad qaadaya shaqaalaha dowladda in la siin doono mushaarkooda marka uu dhammaado xirnaanshiyaha qayb ahaan dowladda balse marka ay mushaaraadkan iman doonaan ayaa ah mid aan la hubin iyadoo madaxweyne trump iyo xisbiga dimuqraadiga ay ku kala aragti fog yihiin xalka arintan siddeed boqol oo kun oo shaqaalaha dowladda ah ayaa shaqaynaya mushaar la-aan iyadoo qaarkoodna loo sheegay inay guryahooda joogaan tan iyo inta dowladda dib loo furayo haddii ay dowladdu sii xirnaato waxay shaqaalaha dowladdu weyn doonaan mushaarkoodii labaad ee sanadkan gudihiisa maamulka trump waxa uu sheegay in ay u yeereen kumanaan ka mid a shaqaalaha dowladda si ay u qabtaan howlaha muhiimka ay ka mid tahay canshuur celinta sidoo kale waxaa loo yeeray shaqaalaha ka shaqeeya ammaanka duulimaadka la socodka cunnada iyo dawada iyo howlaha kale ee muhiimka u ah dadka rayidka ah shaqaalahan ayaan heli doonin mushaar inta dowladdu ay xiran tahay shirkadaha dhaqaalaha ayaa sameeyey barnaamijyo ay ku caawinayaan shaqaalaha dowladda si ay ula tacaalaan daqli la-aanta deg dega ee la soo daristay qaar ka mida maqaayadaha laga cunteeyo ayaa iyana cunno lacag la-aan ah iyo kuwo qiimahooda la dhimayba siinaya shaqaalaha dowladda hay-adda lagu magacaabo world central kitchen oo lagu yaqaana inay cunooyin siiso dadka ku nool meelaha ay masiibooyinku ka dhaceen ayaa bilaabaya maanta oo arbacaa inay cunno gaadiid lagu wada ay siiyaan shaqaalaha dowladda ee magaalada tan washington d c
ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa la kulantay caqabadii ugu weyneed ee ay dowladda xukunka haysa ay kala kulanto sharci dejinta iyadoo xubnaha ka soo horjeedana ay ka mid ahaayeen in ka badanna boqol xubnood oo ka mid a xisbigeeda xukunka haya kuwaasi uu diiday qorshaha aadka loogu murisan yahay ee ka bixitaanka britain ee midooda yurub diidmadaasi lagala hor yimid dowladda ayaa waxa ay hoos u dhigaysaa jadwalka britain ee sagaal iyo labaatanka bisha maarj ay doonayaan inay kaga baxaan midooda yurub
sidii aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha kenya ayaa ku dhawaaqay maanta oo arbaca ah in lasoo afjaray weerarkii argagixiso ee lagu qaaday hotel ku yaala nairobi madaxweyne uhuru kenyaata waxa uu sheegay in afar iyo toban qof oo rayid ah ay ku dhinteen weerarkaasi toddoba boqol oo kalena lasoo badbaadiyey waxa uu sheegay in kenya ay u murugoonayso dadkii dhibaatadu soo gaadhay faafahinta warkan waxaa noo hayaa xuseen barre aadan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa shacabka dalkaasi kala hadlay telefishinka waxaana uu sheegay in dhammaan argagixisadii weerarka fulisay la dilay
that 14 innocent lives were lost through the hands of these murderers.
waxaa naloo xaqiijiyey in afar iyo toban qof oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen gacanta argagixisada waxaana dhaawacmay tiro kale dal ahaan maanta waxaa noo taaltacsi qalbigayga iyo quluubta dadweynaha kenya waxa ay la jiraan dadkii aan waxba galabsan ee ku nafwaayey gardarro aan macno lahayn
goes out to the innocent men and women violated by senseless violence.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in hal qof oo maraykan ah uu weerarka nairobi ku dhintay ciidamada ammaanka kenya ayaa boqolaal dad ah soo badbaadiyey kuwaasi oo ku xanibnaa goobtii uu weerarku ka dhacay shacabka kenya ayaa ka dalbaday dowladda in ay ammaanka adkayso sida ay tilmaamayso florence nafula oo ka mid ah dadka degan magaalada nairobi
waxaannu eedda saaraynaa ciidamadayada ammaanka ee gudaha sababtoo ah sidee ayay dad u soo geli karaan gudaha dalkeenna annagoo haysanna ciidamada amniga loogu talagalay
weerarka ayaa ku bilowday qarax galabnimadii shalay lala beegsaday bangi u dhow hoteelka waxaana xigay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday gudaha hoteelka gaar ahaan qaybta soo dhoweynta sida ay sheegayso lucy wanjiro oo goobjoog ahayd
markii aan gaadhay qaybta hoose waxaan arkay haweenay la toogtay waana markaan go'aansaday inaan jaranjarada dib ugu soo noqdo qof ayaa xafiiskiisa iga soo xidhay maadaama oo aanan xafiiskaasi shaqaalihiisa ka mid ahayn kadib waxaan u cararay musqusha waxaannu ahayn toddoba qof oo ku dhuumanayay hal musqul
seven people in the same washroom.
dhowr saacadood kadib markii uu wasiirka arrimaha gudaha ee kenya uu sheegay in weerarkii dhammaaday ayaa haddana waxaa weli lasii maqlayay rasaas dhacaysa mana cadda ilaa iminka cidda loola jeeday weerarkan kooxda al-shabaab ayaa dhowr mar oo hore weeraro ka fuliyey gudaha kenya oo uu ka mid yahay weerarkii bishii sebtembar kii ay ka fuliyeen suuqa westgate ee magaalada nairobi kaasoo ay ku dhinteen toddoba iyo lixdan qof xuseen barre aadan ayaana warbixintaasi soo jeedinayey haddaba afar iyo tobanka qof ee ku dhintay weerarka nairobi ayaa waxaa ku jira laba qof oo soomaaliya kuwaasi oo u shaqaynayay hay-ad kuwa gargaarka oo laga leeyahay dalka britain labadaasi dhallinyada ahaa oo la kala yidhaahdo faysal axmed rashiid xaaji daahir iyo cabdalla sheekh maxamed daahir oo ahaa saaxiibo ayaa xilliga la dilay waxa ay ka qadaynayeen maqaayad ku taala hoteelka lagu weeraray haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee nairobi waxauu kula xiriiray ehelada marxuumiintaas ugu horreyna waxa uu wareystay yaasiin jaamac ismaaciil oo ay ehel ahaayeen cabdalla sheekh maxamed daahir cabdalla sheekh maxamed daahir allaha u naxariistee waxa uu ahaa labaatan iyo toddoba jir baa uu ahaa nin jaamici ah oo hay-ad u n ka u sarey u same ka shaqeeya ayaa uu ahaa ninka kalena faysal baa la yidhaahdaa isaguna da-ahaasu ahaa laba nin oo aad iyo aad u firfircoon oo weliba si toos ah ula shaqayn jiray hay-adahan soomaaliya ka shaqeeyo xafiisyadooduna ay ku yaalaan meeshaasi ay ku taalo hudheelkaasi weyn ee la weeraray ayay ahaayeen nimankaasi mid waxa uu brimis qole la yidhaahdo ayuu mid u shaqaynaya midna somali stability fund qole la yidhaahdo somali stability fund markaa niman marti ku ah masraxa soomaalida gudaheeda iyo waddankan kenya mid marti ku ah ma ahayna niman aada loo yaqaano oo firfircoon oo ubax soo baxaya ayay ahay nimankaa meeshaa ku dhintay marka xafiisyadooda iyo hudheelkaa la qarxiyey ayaa isku agyaalay marka saasay ku dhinteen oo nimankaasi qarxi ugu horreeyeyba ayaa haleelay waa gartay isku meel miyay ku dhinteen mise laba meeloodoo kala duwan waxay ahayd wakti ay siinayeen qaraxii ugu horreeyey iyo rasaastii ugu horreysay baa labada wiil iyaga oo qado meel u fadhiya ayaa haleelay wiil aan anigu dhalay waxa uu ahaa raggii xafiiska isaguna ku jiray laakiin isagaabay soo wacay markii qaraxi uu dhacayo uu yidhi waxbaa dhacay aaba dhibkaasaa jira wuu ka baxay oo nabad ilaahay wuu ka badbaadiyey ninkaa laakiin kuma cawacawaysanayo uun isaga badbaadadiisa waxaan ka calool xumahay meesha ay wiilashaasi ku dhinteen ee dhibaatada xoogliga ay ka dhacday marka alxamdulilah waxaanu sugaynaa oonu hadda joognaa meeshii lagu kaydinayay meydadka oo baaritaan iyo waxbaa maxaa ku idhaahdaayee ma aqaan dee shaqo uun maaragtay procedure bay idaa saakana leeyihiin haarun taasi waa sidaa midda kale waxaan kuu raacin lahaa ayaan darada ugu weyni waxa weeyaan islaamkii ama muslimnimadiiba si kale adduunkan reer galbeed lagu macneeyey oo waxaa lagu arkayaa terrorist inaad tahay marka adigii oo victim ah ayaa isla markaana aad tahay suspect waa sidaa dhahayo marna waxaad tahay victim marna waxaad tahay suspect oo ah adigii baa laku tuwansan yahay marka xitaa haysashada hadda jirkiina laga haysto oo meydadka iyagiina la siin layahay waxaanu u arkaynaa inay tahay weli baadhitaan inuu ku socdo oo ay tuwansan yihiinba malaha wiilashu armaya qayb ka yihiin howlaha qaybo laakiin fursad baanu siinaynaa dawladda iyo ciidamada maxaa ku idhaahdaye baadhitaanka waday intaba waxba kama qabno laakiin naguma habboonayn in nala tuhumo annaga oo nala wada laayey kenyan baa meesha lagu laayey nooc walbaba leh oo hindi leh oo caddaan leh ajnabi maraykan iyo ingiriisaa lagu dilay soomaali kenyaana lagu dilay marka tuhunkaasina waa uu iska jiraa marka alxamdulilah tiiraanyo xoog leh ayo iyaga taaqudadkeeduna nagu haysaa laakiin alxamdulilah waa xaal adduunyo waa laga bixi doonaa waa gartay waxaad ii sheegtaa marka goormaad damacsan tihiin inaad meydka haddii gacantiina uu soo galo aada aastaan halkeed ku aasiisaan haruna ilaa saaka ilaa saaka waxayna lahaayeen after one hour after one hour waa hal saaka bacdi hal saaka bacdi marka alxamdulilah de waxaan isleeyahay de hadda duhur waana dhaafay waxaan ku isleeyahay malaha casar baanu ku tukan doonaa haddaan ilaahay laga waayin marka alxamdulilah waanu sugaynaayo waxaa lagu leeyahay procedure yani maaragtay nidaam nidaam baa la waafajinayaa marka alxamdulilah nidaamkaasaa la waafajinayaa bay leeyihiin waxa waxaanan sugaynaa in ilaahay xukumeeyo in naloo fasaxo within the next one hour halka saacee soo socda waaya marka tiiraanyada waxaan la wadaagayaa v o a baan la wadaagayaa soomaalida ay maqlayso oo dhan baan la wadaagayaa tiiraanyada iyo caloolxumada iyo dhibaatadaana ku dhacday noo soo duceeya ilaahayna noo soo barya inaynan mar dambe nagu soo laaban waxaan oo kale Ah, insha allah soomaalida dhan baan u ducaynaya inuu masiibada ilaahay ka kor qaado waxaad ii sheegtaa mid ka mida wiilasha dhintay cabdalle ee wiilkaaga ayay xidid ahaayeen bal wax- bal wax yar iiga sheekee taas cabdalla cabdalla allah u naxariistee waxa uu xidid la ahaa wiilkayga marka dee musiibadaasa iska dhacday isaguna wiil yaroo dhalinyaro uu ahaa wuu guursaday laakiin weli carruur muu helin nin wuxuu ahaa family dhan qoys dhan yani maaragtay isagu u taagan oo school fees iyo wax fara badan carruur agoona oo aabihii ka tegay iyo dad kale oo hayaba intaasi gacantooda ku hayay baa uu ahaa marka allah u naxariista cabdalle waa uu geeriyooday cabdalle halkee buu ku dhashay een, halkee buu ku barbaaray ee, aq- maxaad nooga sheegi kartaa waxbarashadiisii Waa- iyo iyo aqoontiisii wajeer wajeer buu ku dhashay wajeer buu ku dhashay wajeer buu ku barbaaray wajeer buu wax ku bartay markii dambena jaamicaddan nairobi ayuu ka baxay marka alxamdulilah kolley ninkaas muxuu ahay xafiis weyn oo u n ku leeyahay ayaa wadiila kuma u taagnaayo dee kolley nin ilaa soomaaliya muqdisho ilaa maxaa ku idhahdaye puntland ilaa maxaa ku idhahdaye jubbaland meel walba tago oo hay-adahaasi maxaa ku idhaha hay-ad weyn oo adam smith la yidhaahdo ayuu la shaqaynayay somali stability fund ma garate
yaasiin jaamac ismaaciil oo ay eh lahaayeen cabdalla sheekh maxamed daahir oo ku dhintay weerarkii nairobi waxa uu u warramayey haaruun macruuf sidoo kale haaruun macruuf waxa uu waraystay axmed rashiid xaaji daahir oo ahaa aabbaha faysal axmed rashiid oo isna xilligaasii sugayay in dowladda kenya ay kusoo wareejiso meydka wiilkiisa
yarka marka ii soo sheegay markuu cudurka waxaa jira- waxaan maqlay mubdacii sagaal saac shalay ayaa ii soo sheegay Eh, waxaana markaa aan ku sugnaa indhas eh, meel ay dhahan mombasa road ayaan ku sugnaa Eh, meel ay dhahan n d p s ayaan ku sugnaa marka yar yar kaloo walaal ani aan dhalo oo walaal ka yar oo la dhoo maniir oo la shaqeeyo kenya reer koros ayaa warka iisoo warkooda iisoo iisoo tegiyey waa gartay marka hadda halkee baad joogtaa meydkiisii ma soo qaadeen Aa, hadda waxaan ku sugan waxaan ku sugannahay annagoo badan waxaan ku sugannahay eh, mooshadan ku yaalo westlands oo jaamacadda ay leedahay nairobi universityga meeshaan joogna meydkii xalay amada baa noola keenay ayakoo qof lix qof ah Eh, wiilkayga waan marka hore waan rajaan ka qabay inaan asagoo nool aan helo Eh, hase yeeshee markii dambe waa la keenay meydki dadkii meydka la keenay ayuu ku jiray sideed qof ayay keeneen oo wiilkayga iyo wiilka ay ka shaqeynayeen oo cabdalla la dhaho ayaan meesha ka helnay gaalan ka keenay meydkooda ilaa haddana kula hadla waxaan joognaa mochariaan joognaa Eh, waxoogaa waxay nagu wada xiljeeyeen waxay dhaheen waxaan samaynaynaa postmortem Eh, waxaa arrinta iyada aada uga cawday eh, madaxweynaha judeed eh, oo lagu soo doorto eh, sunna east eh, oo aniga abjaan u aho marka eh, way diideen waxay dhahen arrintan geeri geeri caadi ma aha waa geeri oo ku salaysan muxuu ahaa terrorism marka waxay dhahen ilaa waa ilaa waa inaan inaan samaynaa eh, muxuu ahaa eh, postmortem Wa- waxay sameeyeen waxay kalena ay sameeyeen ayaga d n a marka processkaas noo socdaa insha allah markuu dhamaado noo ba waan qaadaynaa waxaan geenaynaa masaajidka maskitaduurka alfi marka dambana insha allah haddii alla ka raali noqdo waxaan geenaynaa abuuraha dadka misaanka oo socdaan dadka waa gartay faysal maxaad nooga sheegi kartaa da-diisa eh, iyo maaragtay noloshiisii iyo meesha wax ku bartay ama ku dhashay Ah, faysal caruurtayda gebgoos ay mudan yihiin nairobi ay ku wada dhasheen nairobi ay ku wax barteen faysal far- iskuulka feka primaryga wuxuu ka dhigtay iskuul ay dhahaan kongooli oo nairobi isku yaalo sausi markuu ka baxay Jeddah, wuxuu galay secondary school ay dhahaan ah, eh, highway secondary school markuu dambeeyey jaamacadu ka- ka- uu ka galay muxuu ahaa suudaan oo afar sano xagga suudaan kasoo dhiganaya Eh, markaa ka dambe wuu soo markuu soo noqday eh, NGO ay dhahaan da- daay ayuu shaqo la bilaabay mudduu la shaqeynayo wuu ka wareegay midna midna hadda oo oo qolada cidaan cidan sida ayuu wareegay marka muddo oo lagu joogo waa laba sano ayuu la shaqeynayay muddaad ka hor hal sano meelahaas ka hor ayuu ayuu guursaday weli caruur muusan yeelin gabadha uu qabo hadday uur leedahay uurkaasa sidoo bilood ah waana waa nin dadaal baa hadda aksa ugu fiican anigana sayda waxyaala badan iga soo caawiyey sanadkii twenty seventeenkii wuxuu isiiyey waxay dhahaan surprise anigu waxba asan wuxuu dhahaa afakaada adii hooyatada xajkan idin geynaya marka intaas subxaan wuxuu ahaa nin oo focus ah oo muxuu ahaa oo ayuu ahaa marka qabriga allah waasiyo gacan oo gacan ka dana disfaysal
axmed rashiid xaaji daahir oo ahaa aabbaha faysal axmed rashiid oo lagu dilay weerarkii argagixiso ee shalay lagu qaaday hotel ku yaala magaalada nairobi haruun macruuf ayuu u waramayey
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haddaba weerarkan waxaa ambaaraysa dowladda soomaaliya gobor dhoweyda ayaa jaamac buule jaamac waxa uu khadka telefoonka ee dalka masar uu kula xiriiray wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya daahir maxamuud gele waan salaaman yihiin dhegeystayaasha adiga iyo dhegeystayaasha aan aad iyo aad ku qadariye v o eda iyo bulshada soomaaliyeed meel kastay joogtaba haddaan u imaado arrinka shaaki weerarka ay qaadeen shabaab waa niman had iyo jeer aala u howlan una heelan dhagar ay geysaan mandiqada aan ku noolna amba ha noqoto soomaaliya ha noqoto amba ha noqoto kenya ha noqoto amba uganda ha noqoto amba xataa meesha kaleo gacantooda ay gaari karto inay gaarsiiyaan oo waa niman qora dab ah wato oo raadinaya un meel ay ku qabtaan waana runtii wax iyaga ay la gaar yihiinna ma ahane ururka iyaga ku tirsay yihiin qaacida ayaa hawshiisu waxay tahay xanaanka dhisane dunida in la dumiyo kadib wixii laga yeelayo ay say rabta ha noqoto laakiin warka hore wixii dhisan un in la dumiyo marka weerar unka dhan ah waxaan u aragnaa keliya deganaanshaha iyo nabadda iyo xasiloonida geeska africa aan la rabno waxaan ahay inay la rabaan arrinkaa oo laga shaqeeya qayb kamid aan u aragnaa annaga waana falalka bixiso dowladdeena leebala kala gedisanay arrinkaasi ku dalaacaysay aada iyo aadna waa uga soo horjeednaa waana cambaaraynay waana cambaaraynay wasiir waxaa marka bal aada wax nooga sheegtaa marka laga tago cambaaraynta iyo warbixinada ay dowladdaada warbaahinta marisay xiriir noocee ah ayaa idin dhex maray idinkii dowladda kenya tan iyo intuu dhib ka dhacay walaalow annaga saad ogsoon tahayba dowladda kenya iyo annaga iyo wadamada geeska africa waxaan ka howlanahay in soomaaliyana xasiloon ay ka dhacdo oo nimanka kan argagixisada aan wada dabaro dowladda kenya ciidan baa ka jooga gudaha soomaaliya saad la socotid xog isdhaafsina waa naga dhexeeyaa wixii annaga karankeena aba xooga amba howl kaloo ka qabanayna amba tilaabooyinka xataa nabadgelyadan gudaha ka samaynayno waa tilaabooyin u adeegayo guud ahaan nimankan ka falgelida ay ka falgelayaan geeska africa wax looga qabanaya marka dadaal kasta oo nabadda soomaaliya kula dadaalno amba dadaal kasta oo iyagu ay kaga hor imaanayaan shabaab inay kenya dhexdeeda ka howlgasho waxaas hal meel bay issumayaan oo ah inaan deganaansho helnaan rabnaa inaana nimankaasi sidays ay wax kusii kharibaan aana siina rabnaa dabcan hay-adaha nabadgelyada iyo siday hoos uga wada xidhiideen iyo saacadihii soo tegay iyo waa wa faahfaahin kaama siin karo laakiin waan isku furannahay waa wada xidhiidnaa ciidamadooda gudaha joogo waxay qeyb ka yihiin dadaalka aan rabno dalkeena inaan ku nabadayno waxaan ka nabadaynaynana ma ahan qabaailkeeniyo isjiraayo iyo dalkeeniyo isjiraayo laakiin waxaan ka nabadaynaynaa waa ur argixisaa farackiisa oo soomaaliya kawalayo oo aan rabno inaan itaalkiisa dhinno falgalka uu soomaaliya ka falgeli karno aan joojino un baabicino si wadamadaas iyaguna sidoo kale ay nabad u helaan waaya marka dhibaatooyinka noocaana ay dhacaan oo horey kenya uga dhacay culays badan ayaa soo wajaho jaaliyadda soomaalida soomaalida kenya iyo soomaalida soomaaliya ee kenya ku nool maxaa uga qorshaysan dowladdaada dhibaatooyinka soo wajaha soomaalida in ay arrintaasi culayska ay kala qaybsadaan waareyn horta dadka soomaalida meel kasta ay joogaan dowladda soomaaliya waxay waxay ka shaqaynaysaa inaysan la kulmin wax colays ah falka argagixisadu waa dhibanayaasha koowaad ee shabaab falka argagixiso ay geysaan dhibanaha ku ah waa dadka soomaalida ama gudaha joogaan ama dibadda ha joogaan dowladda kenya waa kala hadalnaa waana kala hadlaynaa in haddii falka qofka sameeyey oo jinsiyaddii soomaalida qofka abtirsada uu yahay in aanu ajenda dowlad iyo dad soomaaliyeed ay leeyihiin uusan ku shaqaynayn laakiin ajenda urur argagixiso ah oo ay ku jiraan dad kenyan ah oo ay ku jiraan dad carab ah oo ay ku jiraan dad american ah oo ay ku jiraan dad afghanistan ah qorshe ay samayseen waayo marka in qowmiyad gaara ama jinsiyad gaara lagu beegsado falcelinta arrin la aqbali karo ma ahan dowladda kenyana dabcan muwaadiniinta oo dalka kenya ama soomaalida kenya degto xuquuq dhamaystiran ay waxay ka helayaan dastuurka iyo heedaha garsoorka ee dalkooda dowladoodana iyagaa iyadaa la rabaa inay kala saarto dibanaha iyo dhibgeysaha laakiin annaga dalka soomaalida ee meesha ku joogo wixii culaysoo la soo darso safaarad baa nooga furan hawsheeda waa inay dadkaas u gurmato iyo gargaarto hanaan diblomaasiyadan ku wada xiriiraan leenahay hawshiis waa in dadkaasi danahooda laga shaqeeyo oo iyaga iyo falgeysaha ninka qaraga sitay ee meesha gubayay iyo muwaadin soomaaliyeed hoteelka deganaa isku si wax uma qaban karaan mana filayda dowladda kenya hadda dhan inay safar tilaabo safar ah inay ka qaadayso mana ka qaado ugu dambayntii inkasta oo aad carabooday inaad wixii sir ah oo aad isla wadaagteen hay-adaha sirdoonka iyo wasaaradaha aad wasaaradaada iyo tan kenya aadan shaacinaynin wax faahfaahina oo dheeri aad ka haysaan in dadkani ay soomaaliya ka soo gudbeen iyo inay yihiin dad kenyan ah xogtaas waxay ila tahay inay tahay mid wakti u baahan u baahan iyada ku shaqadale inaan si fiican ula xiriirno si uun had iyo jeeraan waxaan usoo tegi doonaa si u adeegto nabadgelyada waxaana ka qabato falalka argagixiso ay dabacsan yihiin marka waalow xogtu markay mid nabadgelyo tahay waxaa laga fiiriyaa faa'iida ay yeelanayso markay sii baxdo iyo marka la celiyo wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya daahir maxamuud geelo oo ku sugan dalka masar ayuu kaasi ahaa wuxuuna ugu rameeyey jaamac boole jaamac
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybaha ka hara idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wararka ka imanaya puntland ayaa sheegaya in qarax miino oo galabnimadii maanta ka dhacay goob lagu shaaheeyo oo ku taala tuulada af urur ee gobolka bari uu dhaawac ka soo gaaray saddex askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland iyo haweeneydii lahayd maqaayadda qaraxa uu ka dhacay oo dhaawac aada u culus uu soo gaaray goobjooga ku sugan tuulada af urur ayaa v o eda u sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid horey loogu aasay meeshaasi shaaha laga cabo dhinaceeda islamarkaana uu dhaawac fudud kasoo gaaray askarta dhaawacantay balse gabadhii halka ku dhaawacanta dhaawaceedu uu cuslaa islamarkaana loola cararay cisbitaalka degmada carmo
ciidamada ammaanka ee dalkaasi zimbabwe ayaa gurigiisu ku yaala haraare waxa ay ka soo xireen baadariga evan mawarire uuna dhaqdhaqaaqo siyaasadda iyadoo banaanbaxyada ka dhanka ah dowladdana ay galeen maalintii saddexaad qareenka mawarire ayaa waxay u sheegtay wariyaasha in booliiska ay ku andacoonayaan in mawarire uu kiciyey rabshado isagoo adeegsanaya warbaahinta bulshada mawrire ayaa hore waxa uu u dhigay warbaahinta bulshada dhowr muuqaal oo uu kaga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalkaasi robert mugabe oo ciidamada ay xukunka ka tuureen kadib markii dalkaasi uu xukumayey soddon iyo toddoba sannadood madaxweynaha kenya uhuru kenyaata ayaa sheegay in weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday dhismo hotel iyo xafiisyo oo ku yaala magaalada nairobi uu soo gabagaboobay khudbad uu u jeediyey qaranka ayaa kenyaata waxa uu ku sheegay in afar iyo toban qof oo shacab ah lagu dilo weerarkaasi lagu qaaday dhismaha hotelka dusit d two halkaasi oo toddoba boqol oo qof ay kasoo badbaadiyeen ciidamada ammaanka kenyaata waxa uu sheegay in dhammaan argagixisadii ka qayb qaadatay weerarkaasi laga takhalusay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa sheegtay talaadadii shalay in qof maraykan uu ka mid ahaa dadka lagu dilo weerarka ha yeeshee ma magacaabin dhibanaha muwaadin british ah ayaa sidoo kale lagu waramayaa in weerarkaasi lagu dilay
waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xasan kaafi qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta soomaaliyeed waxaana dhalintaasi qaarkood ay culiyeen maansooyin isugu jira gabayo geeraaro guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxu culin jireen abwaanadii hore haddaba xilligan maxaa lagu qiimayn karaa hal abuurka soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da-da yar ee wakhtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay waxaana hadalka ku horeynaya abwaan calideeq dibudhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dibudhaca ku yimid iyo hoosudhaca ku yimid af soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saamaynta intaba sababo badan bayna leeyihiin waxaa jira hal abuurkii hore oo soomaaliyeed wuxuu lahaa hiddaraac hal abuurka maantana badankiisu badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa labo hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaanku dhaha la hubay kuwan maantayana ayagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya macnaha way billiqaysteen qaarkood magacii abwaanada markaase waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan suugaantooda saamayn male jaha wareer bay bulshadii ku rideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darrada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dawlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha haye cabdimahad kuma raacsani walaalkay calideeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaadhay hal abuurka soomaalidu dhanka suugaanta anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ahoo gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoon-yahana say u badan yihiin waa niman heer jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastooo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray unbuu yaqaanaa kaas unbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda wakhtiga la joogo iyo wakhtigii hore wakhtigii hore dawladi ma wada jirino wakhti aan dawladi jirin bay la soo maray sugaantu soo martay waxaa laga hadli jiray fekerka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisaya hol ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaa'ilada soomaaliyeed isku dagaalaan cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga hadda gabyaya iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berrinka reerkiisu degan yaha keliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka aho gabyaaga hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowlad dowladdu xilligay jirta dowladdu ayadu ma gabyi jirin waxna ma curin jirin gabyaagaa wax curin jiray weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeenoo dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraado hadda laakiinse gabyaa fekerkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay duldulaalka ka leedahay si buuxdo u tilmaamayo cilmiya u tilmaamay calideeq waad maqlaysaa saaxiibkaa waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay culin jireen waxa ay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay runtii lama odhan karo abwaanintii hore waxba maysan oqonin sida walaalkay uu yidhi maaratay cabdimahad riwaayadaha matel raggii samaynaya qaar badanoo ka mida brofesorrey ahaayeen waxaa ka mida xasan sheekh muumin oo kale oo riwaayaddii maxaan ku idhaahdaa riwaayaddii magaceedu ahayd shabeel naagood nin aqoon-yahan uu ahaa mutacalima ninkii la yidhaahdo cali sugle nin aqoon-yahanoo mutacalim uu ahaa yuusuf xaaji aadan nin aqoon-yahanoo mutacalim uu ahaa macnaha hal abuurkeennii waxay ahaayeen dad mutacalimiina gaariya wuxuu ahaa brofesor buu ahaa marka lama odhan karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeennii hore waxba maysan oqoon dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan midda kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayn ilbaxnimo aan leenahay ilbaxnimadeennii ayaanu ka cararaynaa aniga waxaan qabaa hal abuurka soomaaliyeed ee wakhtigan jooga badankoodu baan idhi mar kalaan leeyahay badankoodu maahan iyagoo dhan aad ayay u hooseeyaan waxaa jiri jiray faafreeb waxaa jiri jiray tartan tartan baa jiri jiray oo waa lagu tartami jiray hal abuurka waxaa kaloo meesha ka baxay qiimayntii abwaanada la qiimayn jiray abwaanadii waxay noqdeen markii dowladda la waayey agoon bay noqdeen cid taakulaynaysa male cid riwaayadooda manaa ma ahan in la waayey manaa qof aan riwaayad oran karin laakiin garab bayse heleen ee dowladaha maamulada jirana gacan ma siinayaan haye cabdimahad dhaqanka la ilaalinayo markii la fiirsho iyo anshaxa gabyaagii hore wuxuu yidhi nin gabyaayihu oo gabyaagii hore ka midi salaad iyo maxaa iiga dana suxulla mayrmayrka soon iyo maxaa iiga dana aana subaxdiidka seko iyo maxaa iiga dana gelin kala siinta marka anshaxa iyo dhaqanka la ilaalinayay taas maahana waa horta kii islaamiga ahay oo annagu haddaan soomaali nahay dad muslimiin ahaan nahay dad dhaqan wanaagsan haystaan nahay dadka soomaaliyoodoo maanta joogaahuna kama gabyo kumana dhici karo nin ka midii inuu waxaa ka gabyoya wax la mida waa dad anshaxii iyo sugaantii iyo cilmigii bartay waxay leeyihiin tusaale ahaan markaan soo qaato nin dhallinyara ah oo qurbaha jooga weliba dhallinyarada dalka joogtaanno suugaanyahanho qaliil faarax ayir la yidhaahdaa wuxuu yidhi dhammays aadmigu ma aha dhowaan arag baynu nahay caqlaa laysdheeriyahayee qalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu qof badhan u arka mar kaluu ku soo celsho wuxuu yidhi ha noqon dhiddiquursadaha kuwii dhalay liidayiyo dhammays keligiis ismood ayuu yidhi dhaqankii marka sidau isku bedelayo cilmigu halkaasaa laga dareemi karaa oo hooyadii adiga ku dhashay inaad liiddo ama dumar dhan aad liiddaahu dhaqan wanaagsanoo hadda aan hidin raaci karna maaha waanad aragtaa sida ay isku bedelayso dhaqankii gabyaaguyo kii horna saasuu yidhi kana sidaanuu yidhi waxaanan isleeyahay gabyaaga hadda jiraahu wuxuu ka dhaqan wanaagsan yahay kana anshax wanaagsan yahay gabyaagii hore waxaana la dhihi karaa wakhtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada waxaan joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo calidaaq xalku wuxuu yahay horta marka ugu horraysa dadka hal abuurkaah oo dhallinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaanku idhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirrabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan oo ay iska daayaan indhaadayga hal abuurka maanta qaar badan oo ka mida waxay dheeryihiin hal abuurkii hore indhaadayga iyagoo aan sixi karin maxaanku idhaha xarafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshixi oo waxyaabo moogtahay laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaanku idhaahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo ergodo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maarata ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arrintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiya dhaqankeenni hala raaco diinta islaamka anshaxeeda hala ilaaliyo ummadnimada ha laysku soo jiido cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay xalku waa iska muuqdaa hal abuurka maanta joogaah lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi lahoo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaamaysanoo isku aadanoo cilmiyeysanoo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhaganuglaadaan dowladduna nimankaa dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dawlad mida dal ku yeesho oo ummadda soomaaliyeed midowdo inay garab siiso oo aan laysku darin kuwa dhibaatada ka shaqaynaya iyo kuwa samaanta ka shaqaynayee inta samaanta ka shaqaynaysa oo tiro badan oo wax walba oo ay samaynayaanu tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyahon berri laga maarmayn dowladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeyaa wax ugu noqoto dadkii horena waa aabbayaasheen waa awowayaasheen khayr allaha siiyo allahana u naxariistee waxaan odhan lahay dhaqankoodii intii wanaagsanaydna aan uga daysanno intii xumaydna yaanaan uga daysano aan ka guurna kana waantowno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanaan ku daysane aan ku daysanno gabayada cusub oo cilmiyaysan oo bulshada loo soo bandhigayo intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qaybgalay abwaanada kale ah calideeq maxamed xaashi iyo cabdimahad xasan faarax tan iyo kulanti dambe nabadeed
dooda gaaban ayaa dhegaysateen xasanka haafii qoysta ayaana soo jeedinaya haatana ku soo dhowaada barnaamijka xisaalaha ee dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore dhegaystayaal martida oo loo kaco weji furanna lagu sooraa waxay qayb ka ahayd hiddaha la dhowro ee soomaalidii hore ninkii aan sidaas yeelin ee martida isku ladaa wax takooran buu bulshada dhexdeeda ka ahaan jira hebel laguma hoydo ayay isugu warrami jireen iyaga oo uga jeeda waa muudal markay martidu soo muuqato ama ay qoyskiisa u soo dhowaato ka dhuunta ama ka seexda ama u jir xumeeya ama afada iyo carruurta la dirira si ay u yidhaahdaan wareerkani iyagaaba isku liitee aan ka sii soconno cid kaloo rabbi noo bixiyaba waa sidaase kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii goor lagu wado ayaa waxaa dhowr gabay isugu halceliyey laba maansayahan oo reergadood ahaa waxay kala ahaayeen guuleed jucufo samatan iyo faarax xuseen sharmaarke kuwaasoo labadii gabay ee ugu dambeeyey ay lafagurayaasha dagaalkoodu ka garnaqeen su-aashusa waxay tahay maxaa keenay in labada gabyaa ay fooda isdaraan waxaa la yidhi guuleed oo markaas ahaa gabyaa caana ayaa isaga iyo nin maxamuud la oran jiray oo ay wada socdeeni waxay goorfiida ku soo beegmeen reer uu lahaa nin axmed dheel la oran jiray oo ay xigaalna ahaayeen laakiinse wax yar kadib markay isnabdaadiyeenba ninkii reerka lahaa ayaa sida la yidhi qayla meel uga timi dabadeedna martidii u joogtay intuu iska iloobay ayuu danihiisa raacday arrintaasna guuleed wuu liqi kari waayey tixgelin la-aan ayuu u qaatay markaas buu fii dambe ka helheshay tan iyo alcilowgii kobtii uu suuryada ku sugaayey dabadeedna ninkii la socday ayaa ku yidhi adeertan oo kale maxaad ka odhan lahayd markaas buu yidhi maxamuud haddaad xaajo gara igu garaacayso bihina aadanaan go-intolnimo gelin ma waayeene gudmadii warfaabaa ka maqan gelilamoodkii iyo xuseen baan sidaas noo galeen labada goorood ee ninkii qoobka hore soo godnaa nama gureeyeene dheel baan garowshana aqoon gacanna taagayne galihii birkaan buu u dhigay gobashii ii tiile geedaha inaan sii barbaro waa wax ii garah faarax xuseen oo markaas ahaa nin da-yar oo aan gabay looga baran ayaa guuleed u jawaabay isaga oo axmed dheel oo adeerkiisa daafacaya qayb hore oo tixdaa ka mid a ayaa waxay ahayd guuleed rag way isugu go-aa gabaha qaarkood ee talna waa ku kala gaabsadaa xaajo godoobeed ee gugaa maaha gooraad anfaco gabay ka tooxdaayee gobannimo ka dheeraa ninkii goobay dhuuniga eh diihaal waxaa lagu gudbaa garasho iimaanee goynmaysid calafkaan ilaah goorfa kuu qorine salfudeed ninkuu galo wax badan yuu gudbinayaaye gambarkii laguu dhigay adaan sugin gadoonkii garabtiina guri reer cilmi yaad gees ka wabaxdeene gaashaba adaan qabin maxaad godabta noo taaran labadaa gabay kadib ayaa odayadii reeruhu labada maansayahan u kala dabqaadeen ugu dambaystiina waxay ka ballameen inaysan maanso dambe isugu noqon doonin dabadeed guuleed oo dhinaca webiga daawo xilli dayreed u naqraacay dagaankii ay gabayadu ka bilowdeenna ka fogaaday ayaa loo soo tabiyey in la xantay oo la yidhi odaygii ma roob raacin oo keliyahee faarax buu ka baxsada markaas buu tiriya geeraar faan iyo goodi isugu jira isaga oo faarax ugu hanjabaya inuu ceel guntiis ku ridi doono waxaa ka mid ahaa anigoo dabkuraala oo duunyo laygu halayn iyo haddeeroo aan duqoobay dariiqii aan fadhiistaba daah baa layga rabaayoo dembina iguma dhuunto oo dadku waygu shiraa haddiise boordiriraaya lama laaca dushiisa libaaxii wax dilaaya dacay loolama boodo abrismeel iska duuban dadab looma xambaarto hadduu geeldidmo maago looma seexdo dariiqa haddii baadi addooni haraadkeedii lama daayo digri meel lagu haysto lama raaca durbaan adigoo daris haysta cidlo looma dawaafo hadduu waagu dilaaco lama daayo salaada haddii been aad ku doodi ilaahay lama daaro inta muudku dul joogo daynta layskama buuxsho nin hadduu gabay doora dubihiisa yaqaana looma geysto dalbuuqo oo dib baad ceel ku dhacdaa faarax xuseen aad buu geeraarkaa uga cadhooday markaasuu kaga jawaabay gabay isna hanjabaad miirana ay ka buuxdo wuu dheeraaye waxaa ka mid ahaa guuleed ninkay hadi waday tala ka hoostaaye adigoo ciradu haw tahaad ceeb ku hirataaye waxaan kaa hor joogaana waa harac sidiisii abidkaa ninkuu hiliyaad hagar ka moodaaye hilib baa jiitaya haddaa beel ma hoyateena bilaa laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye aarkii holaamaha iyo qaangeela halakeeye boor lama hoteeyiyo ninkii kaa hanjabad weyne bilaa laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye reer diiniyoon laysku hoyan waa hantaqo weyne iyadoo haraad loo go-ay yahuudka loo baqanne tolla-aan ma kala hayn kariya hadalla ceebeede bilaa laga harmaansada haddaa nabad la haystaaye meelahaas markuu maraayo ayuu ku xejiyey hadduu guuleed maansada ka hari waayo hoogga iyo ba-a uu ku fali doono wuxuu yidhi arrinkaas haddii layska helo hadalba gaabnaaye haddaan layska helin waxaa ka dhici diriirta haabiile haweenkiiyo dhallaankaba haddaan lagugu haasaawin oon lagu horayn sida nimay halac lahaayeene oo wiilkii hala soo rogaa heesta kugu jiibin ilmo kaa hawaartaa haddaanay kugu habeedoobin hundhudh iyo calool xumo haddii aadan hagoognaanin oo aadan hoyaad reer dambiyo gada ka hayroobin oo aanan hawaar dhaadinliyo haara kugu jiidin allaylahay hameenkaan dhashay yay naagi soo hoyatay jawaabtii guuleed ee iyana dhaarta iyo hanjabaadda ahayd waxaa ka mid ahaa hadal daaya ow faaraxow howl allaa badanee hudhudkii ku waday meel xunbay kugu hagaajeene hoosaara geeduu degay iyo kuu hargeliyeene hadaan afkii laga daday kugu hodayaane dad intaan hoggaan baray intaan heeryo qabadsiiyey intaan duudka hoolaha ka badan hiisha xoolaha ee haddii aanan canjiid alif hor yaal heedha kugu jiidin wiilkii hala soo rogaa hadduusan heella kugu qaadin ilmadaada hoortaa haddaanay kugu hareedoobin alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waayo labada gabyaa mid waliba wuxuu ku dhaartay intuu yeesho kan kale in sumadda geelooda uu ku dhigan doono yeelkeeda lafagorayaashii dagaanka ee labada gabay loo bandhigay faarax bay libtii siiyeen kadib markay isbarbar dhigeen labada meeris ee ku waliba uu gabaygiisa kusoo gabagabeeyey waa kii faarax ee ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashaan naagii soo hoyatay iyo kii guuleed ee ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waayo waxay yidhaahdeen cid habeenka ay dhalato hadal taqaani ma jirto si kastaba ha aatee guuleed oo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii aan xamar kula kulmay wuu inkiray in meeriskiisu uu sidaas ahaa oo sidii u ahaa markaan weydiiyena wuxuu yidhi wuxuu ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan haykalku ifuulin oo uu ula jeeday alla ilaahay habeenkaan dhashay ayaanay hibada maansa curintu igu tallaalaynoo igu mataansanayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha allaha u naxariistay doctor cabdulaahi xasan mahdi oo kamid ahaa aqoon-yahanada aadka uga dhex muuqda soomaalida ku nool dalka canada ayaa shalay lagu aasay magaalada toronto ee dalka canada soomaali ka kala tagtay dalalka canada mareykanka iyo meelo kamida yurub ayaa ka qaybgala aaska marxuumka wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta kasoo diray magaalada toronto allaha u naxariistay daktar cabdulaahi ayaa geeriyooday kadib markii lagu soo booday axaddii waxaana lagu xasuustaa u istaagidda danaha soomaalida iyo isu keenistooda sida ay v o eda u sheegeen qaar ka tirsan dad aada u fara badan oo ka qaybgalay aaska marxuumka kuwaasoo ka kala yimid magaalooyinka dalkan kanada iyo dalalka kale ee dunida libaan cali mahdi oo ay ilmaadeer yihiin marxuumka ayaa marka hore v o eda uga waramay taariikhda marxuumka oo kooban wuxuu ahaa ardadii ugu horreysay ee bilowda jaamacadda gahayr wuxuuna ka soo baxay cilmiga la yidhaahdo veterinary science halkaas oo uu ku dhameeyey jaamacadda digriga bundada ugu sarreysa oo ahayd shanta d h ee looda wixii loo yaqaanay cabdulaahi markuu waxbarashada dhammaystay wuxuu helay full bright scholarship oo ardada aqoontooda aadka u sarreysa la siiyo wadanka maraykanka wuxuu tegay magaalada ames halkaasuu ka bilaabay waxbarashadiisii oo uu ku sii watay waxbarashadiisii oo ahayd cilmiga veterinary science particularly qaybta la yidhahdo beef science wuxuu halkaas ku ajiib gareeyay both masterskiisi iyo b h d diisi uu ku dhameeyey late eightskii early ninetyskii cabdulaahi ninetyskii markii soomaaliya dhibaatada ka dhacday wuxuu usoo guuray wadanka canada magaalada toronto cabdulaahi sanadkii kun sagaal boqol ko iyo sagaashankii wuxuu waxbarasho ka bilaabay wasaaradda beeraha ee wadanka canada gobolka ontario magaalada guelf oo ilaa iyo maanta uu geeriyooday uu ka shaqaynayay allaha u naxariisto dhammaanteenna samar iyo iimaan allaha naga siiyo hoggaan wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed uu ahaa particularna reerkeenna reer mahdi wuxuu ahaa hoggaan wanaagsan haddaba dadka reer toronto maxay ku xasuustaan marxuumka waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka qayb galay aaska waxaa ku horumaraya maxamed cali shiikheey oo ay isla soo koreen waxaan isla qaanay cabdulaahi yaraantiin ischool intermediate ilaa iyo heer jaamacadaan isla soo gaarnay xalane shaqadii qaranka jaamacaddii balonian wada ciyaarnay nin aada u naxariis badan oo soomaalinimada ay ku weyn tahay wadaninimada ay ku weyn tahay wanaaga jecel oo mar walba isku daya inuu bulshada ka shaqeeyo wanaagoodii qofka dhibaataysan u gurmada jecel inuu waxu qabtaa mar walbana wuxuu u samayn jiray xaq u doodis dhibaatooyinka ku haysta soomaalida ee magaaladan toronto ee wadanka canada guud ahaanba magacayga waxaa weeye saciid sheekh cabdi waxaan ahay gudoomiyaha masjid khaalid welida ee magaalada toronto ee ontario canada walaalkeen allah u naxariisto nin aad iyo aad mujtamac looga yaqiin uu ahaa arrimaha soomaalida marka laga hadlayana dadka banalka soo fariista oo inta badan arrimaha soomaalida laga waraysto ilaahay naxariis jannada ha siiyo ehelkiisana sabar imaan allah ka siiyo waa nin muhiim oo masjidka khaalid weliid aad ugu xiran buu ahaa magacayga waa yuusuf abikar cali yobebi ilaahay walaalkay cabdulaahi xasan mahdi samar imaana naga siiyo nin wuxuu ah mar walba kheyrkana fara nin bulsho weynta soomaaliyeed ee toronto degan hormuud u ahaa wax walba caawa magaaladan laga qabanayo oo soomaali ku saabsan wuxuu ahaa cabdulaahi dadkii lagala tashan jiray kasakoo wanaaga ay dadkan isku raaceen allahu naxariistee dhaktar cabdulaahi wuxuu muslimiinta ku nool toronto iyo hareeraheeda oo ay soomaalida ugu horreyso u sahlay inay helaan ogolaasho marka ay doonayaan inay qashaan xoolaha sida ciidaha oo kale isagoo dadaal badan ku bixiyay arrinkaasi waa kan mar kale maxamed cali shiikhayo waxyaabaha oo aan runtii dhihi karo cabdulaahi xasan maadi wuxuu qabtay communitiga maanta waxaa waaye magaalada toronto meel kastoo xoolo lagu qalo isaga ahaa qofka bermishinka siina wuxuu ahaa qofka keliya oo bermishinkaas bixiyo inay xoolahaas caafimaad qabaan oo ummadda lagu dhibaateynin wuxuu ahaa nin aqoonyahan oo sayntisti ah oo dhinac walba mataqaanaa bulshada ula taagnaay caafimaadkoodii wanaagoodii badbaadintoodii dhanka ciyaaraha iyo badbaadada dhalinyarada ayuu allah u naxariistay doctor cabdulaahi xasan mahdi ka qaatay kaalin mugle sida ay v o eda u sheegeen tababarayaal iyo odayaal ay wada ciyaari jireen ka hor geeridiisa cabdifataax xasan axmed sate ayaa ku hormaraya doctor cabdulaahi xasan maadi allah u naxariisto inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun doctoorka wuxuu maaragta ahaa nin aad iyo aad maarata u maamul fiican oo khilaafaad badan maarata xaliyey oo dadka isu soo dhaweeyey oo bulshada jeclay inay maarata mid qora ee wada noqdaan tartanka isboortiga soomaaliya wiiga wuxuu ka mid ahaa dadka aasaasay oo ururka ugu horreeyey ee sosco wax ka aasaasay hadda wuxuu ka mid ahaa maaragtay kooxdeeda muqdisho football club maaragta barnaamij ay u samaysa odayaasha arbaco kasta oo maamulayay doctor cabdulaahi xasan maadi naxariisto bulshada nin aad iyo aad qiimo weyn ugu leh uu ahaa oo wax fiican u qabtay anigoo ah cali muudey ka namid a odayaasha ku nool magaalada toronto walaalkay doctor cabdulaahi xasan mahdi horta allah u naxariisto markii uu yimid waddankan magaalada toronto wuxuu ka qayb galay maaragtay communityda especially dhinaca ciyaaraha waxyaabo badan oo ka qabtay soomaaliya wiigii dadkii lafdhabarka u ahaa waagii cabdirabbi iyo ay ka shaqaynayeen meeshaan ciyaarahaasoo dhan ayuu maamuli jiray marka laga soo tago ka shaqaynta horumarka soomaalida ku nool dalkan kanada wuxuu sidoo kale isha ku hayay dhibaatooyinka ka jira soomaaliya gaar ahaan xilligii abaaraha sida cabdirabbi maxamuud saalax uu u sheegay v o eda waxaa kale oo aan isla shaqeyna cayaaro waxaa jira oo lix iyo toban community halka isku yimid oo la dhahay striker spirit soccer tournament after dagaaladii soomaaliya waxaan lacag ugu aruurinayna soomaaliya through red cross united way cayaarahaasna meel fiicanaan gaarsiinay lacagta ka soo baxdana waxaan u aruurinay soomaaliya baahida ka jirtay marka waxyaalahaas ayaa lagu xasuusta cabdulaahi qaar ka tirsan qoyska marxuumka oo ay ka mid tahay warda yaasiin xasan mahdi oo uu adeer u ahaa oo ka timid dalka ingiriiska iyo maryam faarax sindigo ayaa iiga waramay siduu ula dardaarmi jiray iyo siduu udubdhexaad ugu ahaa bulshada adeerkayga cabdulaahi xasan mahdi ilaahay ha u naxariisto qof la jeclaayo oo ahay dad oo jeclaayo asigana wuu caawi jiray qofkuu caawi karo kulligeena waa u xiisanaa liader oo ii ahay waxbarashadana wuu igu bushgarey jiray salaada tukoo dhihi jiray qof oo wax kasta oo fiican kusoo xasuusi jira waaye diintana ilaahay wuuna soo xasuusi jiray inaa dhimanayana wuunoo sheegi jiray marka ma ka cabsanayo hadda because wuu ii sheegay wuuna diyaariyay kulligeen ineesaan anaka noo taalo doctor cabdulaahi xasan mahdi maxamed wuxuu ka mid ahaa bulshada iyo maaragtay ummadda soomaaliyeed iyo shacabka muslimiinta dhammaantood nin aada u xiriiriya nin jecel samaanta oo wanaag laga bartay wuxuu ahaa qof bulshada maaragtay raaligeliya ee masaajidyada iyo culumodiinka ka warqaba ciyaalka iyo yuudka ka warqaba bulshada ha ahaato familku ha ahaato wuxuu ahaa nin aanan marna shucuurtiisa xumaantiisa dadka tusinin ee wanaagga ku dadaala ee samaanta wax walba ka soo qabta waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay janno farduusa aclaa geeyo xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com degeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana falastiin axmed iimaan ayaan bal ka codsanayaa hadba intuu wakhtigu noo saamaxo inay dib noo xusuusto qodobadii warka ugu darkaroona mahadsaned ibraahim madaxweynaha kenya uhuru kenyaata ayaa sheegay in weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaada dhismo hotel iyo xafiisyo ku yaala magaalada nairobi uu soo gabagaboobay khudbad uu u jeediyey qaranka ayaa kenyaata waxa uu ku sheegay in afariyo toban shacab ah lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday dhismaha dusit d two hotel halkaasi oo toddoba boqol oo qofna ay soo badbaadiyeen ciidamada amniga madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa la filayaa maanta inuu saxiixo sharci u damaanad qaadaya shaqaalaha dowladda in la siin doono mushaarkooda marka uu dhammaado xirnaanshiyaha dowladda qayb ahaan balse marka mushaaraadka ay iman doonaan ayaa ah mid aan la hubin iyadoo madaxweyne trump iyo xisbiga dimuquraadiga ay ku kala aragti fog yihiin shirkadaha dhaqaalaha ayaa sameeyey barnaamijyo ay ku caawinayaan shaqaalaha dowladda si ay ula tacaalaan daqli la-aanta degdega ee lasoo diristay qaar ka mida maqaayadaha laga cunteeya ayaa iyana cunno lacag la-aan ah ama qiimaheeda la dhima siinaya shaqaalaha dowladda
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan warkaasina wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm